halkani waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha juulayna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaayo ibraahin xasan daandure
qodobada idaacaddeena saaka ee caalamka aad ku maal doontaan waxaa ka mid a gurmad loo fidinayo boqolaal qoys oo ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee degmada afguuye in dad ka badan qoys oo ah dad ka badan oo qof ay dhibaato ka soo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada afgooye iyo tuulooyin ku hareeraysan waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda u k oo malaayiin doolar ugu deeqday waddamo ay soomaaliya ugu horrayso barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
falanqeeyayaal ayaa sheegaya in dalka shiinaha laga yaabo inuu si dhaqsi ah u amro in la xiro qunsuliyadaha maraykanka ee shiinaha ee magaalooyinka shenyang ama wuhan si uu uga argoosto go'aankii maraykanka ee ahaa in la xiro qunsuliyadda shiinaha ee yuston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka waxaa kale oo jira baaqyo warbaahinta iyo baraha twitter-ka laysla dhex marayo oo lagu sheegayo in shiinuhu uu ku xirayo qunsuliyadda maraykanka ee hong kong maadaama madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in uu xirayo qunsuliyo badan oo shiinaha uu ku leeyahay dalka maraykanka laba falanqeeye oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in haddii xiritaanka qunsuliyadaha ee la isdhaafsanayo uu sii xumaado uu xiriirka ka dhexeeya labadan dal meel aad u xun gaari karo dalalka midooda yurub ayaa waxay isla ogolaadeen shalayto shirweynahooda duulista soo jeedinta jarmalka ee heerka ka hortaga cudurka covid nteen ee garoonka duuradaha heshiiskaasi ay gaareen saraakiil dalalkaasi ayaa waxa u baahnaan doonaa in si rasmi ay u ansixiyaan wasiirada soo jeedintaasi waxaa ka mid ah kala fogaanshaha dadka iyo xirashada wejiga baaritaanada amniga qof ka weyn lix jir laakiin aan loo baahnayn in kuraasta dhexe ee dayuuradda ay bannaanaadaan macadda waxaa soo jeedintaasi ay uga duwanaan doonto tii hore ay usoo saartay wakaaladda badbaadada duulista hawada ee midooda yurub ee e a s a oo dhaqan gashay kowdii bishan tilmaamaha hadda jiro sidoo kale waxa ay caddaynayaan in rakaabka aan lagu xirin dayuuradda iyaga oo hawo fiican oo ay ku neefsadaan haysan wax ka badan soddon daqiiqo dowladda u k ayaa lacag gaaraysa laba iyo labaatan milyan oo dollar ugu deeqday wadamada uu ayuxu afeeyey in ka badan labaatan milyan oo ka mida deeqda lacageed ayaa waxaa gaaray u noqonaysaa wadamada bariga afrika oo soomaaliya ay ugu horreyso war-saxaafadii lagu shaaciyey gargaarkan oo kasoo baxay wasaaradda horumarinta caalamiga ee u k waxaa soo akhriyey oo noo soo koobaya jacfar kuukay soomaaliya ayaa qayb ka ah wadamada lagu wado inay ka faa'iidaystaan maalgelinta britain ee lagula dagaalamayo ayaxa sida aan hore loo arag sanadkan ugu faafay afrika iyo eeshiya wasiirka horumarinta caalamiga ah ee u k n mary trevelyan ayaa khamiistii ku dhawaaqday lacag dheeraada oo gaaraysa siddeed iyo toban milyan oo geni oo u dhigantay in ka badan laba iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka lacagtaas ayaa looga jawaabayaa musiibada uu ayaxu dhaliyey ayaxa ayaa kordhay in ka badan labaatan jeer tan iyo bishii maaj ee sanadkan labada kun iyo labaatanka soomaaliya ayaxa lamadegaanka ee koronkorada ah ayaa la kowsaday roobabka ka da-aya deegaano badan oo dalka ah hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo faw loo yaqaano ayaa saadaalinaysa in dalaga xilligan la sugayo uu hoos u dhici doono shan iyo toban ilaa shan iyo labaatan boqolkiiba wasiirka dalka u k u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ann mary trevelyan waxa ay tiri bulshooyinka nugule waxay qarka u saaran yihiin macaluul maadaama sidii ugu darnayd muddo tobannaan sano ah uu anyaxa u faafayo waxaana musiibadaasi cirka ku sii shareeraysa coronavirus haddii aanan hadda waddamada tallaabo qaadin masiibadani waxay noqonaysaa mid sii faafi karayso waxayna horseedi kartaa burbur hor leh in ka badan labaatan milyan oo ka mida deeqdan lacageed ee ay u k ku yaboohday waxa ay gaar u noqonaysaa wadamada bariga afrika oo ay soomaaliya ugu horeyso yeman iyo dalal ku yaala koonfur galbeed eshiya qayb ka mida dhaqaalahaasi waxaa loo gaaryeeli doonaa horumarinta habka ka sii diga islamarkaana sii saadaaliya ayaxa si dalalku ay kaga sii diyaargaroobaan danjiraha britain soomaaliya u jooga ben fender ayaa yidhi ayaxa ku habsaday soomaaliya iyo somalilan waxa uu saameynayaa bulshada teeda ugu nugul kuwaasoo markii horeba la daalaandhacayay saameynta fatahaadda iyo cudurka covid nteen ay ku reebeen waxaana hay-adda faw ay xukuumadda soomaaliya kala shaqaynaysaa sidii sare loogu qaadi lahaa howlaha la socodka iyo xakamaynta ayaxa iyo badbaadinta dalagga tan iyo bishii janawari ee sanadkan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee faw waxa ay sheegtay inay ku guulaysatay badbaadinta in ka badan lix boqol oo kun oo hegtar oo dhulbeereeda waxaanay baabi'isay afar boqol oo milyan oo ayaxa oo weerar ku hayay toban dal oo ku yaala bariga afrika bankiga adduunka ayaa bishii mey ee sanadkan meelmariyay lacag gaaraysa shan boqol oo milyan oo dollar oo lagu caawinayo dalalka u nugul macaluusha ee ku yaala bariga afrika dhaqaalahaasi waxaa lagu ciribtirayaa ayaxa iyo eesha uu reebay soomaaliya ayaa sanadkan la kowsatay ayax koronkoro ah oo si aan muddooyinkan hore loo arag ugu habsaday dalaggii ay beeralaydu ka dhur sugayeen waxa uu baabi'iyey tobannaan kun oo hegtar oo beera ah waxaanuu horseeday halisa in ay gaajo ka dilaacdo qaybo badan oo soomaaliya ah tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalkan maraykanka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sare u sii kacaysa hirka labaad ee coronavirus ayaa si daran u saameeyey qaybo badan oo ka tirsan dalkan maraykanka qaar ka mida madaxda gobolada ayaa isku dayaya inay soo rogaan sharciyo kaalin ka geysanaya xakamaynta fayraska iyada oo ay magaalooyinku furan yihiin gudoomiyaha gobolka minnesora ayaa soo saaray sharci qasab ka dhigaya in ay dadku afka iyo sankaba dabooshaan marka ay gelayaan goobaha xira sharcigaasi ayaa si rasmi a u dhaqangelaya sabtida berita wariyaheenna maxamuud mascade ayaa arrimahan ka waraystay doctor maxamuud daahir afqar sheeh oo ku takhasusay cudurada guud iyo kuwa uurku jirta doctoorku waxa uu ka howlgalaa gobolka minnesora haddeer maraykanka ilaa iyo afar milyan iyo boqol kun ka badan ayuu ku dhacay waxaa u dhintay ilaa boqol iyo afartan iyo toddoba kun ka badan gobolkeenna haddaynu soo qaadano afartan iyo sideed kun in ka badan ayaa positive ah waxaase la ogyahay in ay yihiin dadkaasi dadkii la testgareeyey ama la eegay waxa ka badan dadka faraha badan ee aan cidina eegin ee guryahoodii iska joogay ee aan meelo caafimaad tegin dhimashada gobolkeennu waa kun iyo shan boqol in ka badan wiiggii u dambeeyey ilaa laba boqol oo qof baa cusbitaalka loo dhigay marka guud ahaan waa soo kordhayaa waxaana keenaya dhibaatooyin la xidhiidha dadkii oo la fasaxay oo businessyadii ay furmeen oo makhaayadihii la tegayo oo isu taggii uu batay ayaa kor u qaaday
marka waxaa jirta in laga dhawaajinayay in cudurku dawooyin iyo wax la raadinayay ilaa hadda wax dawaa oo la ogyahay oo soo baxay ma jiraan oo arrintan lagula tacaali karo
may ilaa hadda dawaaynu ognahay oo xanuunkaa loo siin karo oo qofku uu haddeer ku bogsanayo ma jirto talaal la soo saarayna ma jiro weli xanuunkani waa xanuun taxadar iyo gacmo maydhis iyo maask la xidho ama gafuurka afka iyo sanka oo la qariyo iyo iyadoo la kala fogaado intaasaa had ilaa hadda ugu muhiimsan iyo in la istasgareeyo oo qofkii iska shakiya uu istasgareeyo qofkii xataa caafimaad qaba ee doonayaana uu istasgareeyo
wa garta waxaa jirta gobolka minnesota dabcan soomaali aad u fara badan ay ku nool yihiin in guddoomiyihii gobolku uu shalayto warbaahinta la hadla isla markaasina amara cusub oo la xiriira cudurka covid sagaaliyo toban uu soo saaray bal haddaad nala wadaagto arrintaas
ha waa runtaa maxamudow guddoomiyaha gobolka governor walt wuxuu shalayto iclaamiyey in stateka oo dhan ama gobolka oo dhan la xidho maaskis oo afka iyo sanka la qarsado taas oo uu ku micneeyey inay tahay habka ugu dhaqsaha badan ee aynu ku xakamayn karo xanuunkan islamarkaana aynu dhaqaalihii dee ku furfuri karo marka taasaa ku uu sheegay taas ayaa cusub si howlaha baac mushtariga iyo iskuullada oo dib loogu furo waxaa qasaba inuu hoos u dhaco numberku oo dadku ay aada ugu yaraado xanuunku haddii kale dhibaata ayaa la saadaalinaya
marka amarkan uu soo rogay ah qof kasta meelaha bulshada isugu imaanaysa maqaayadaha dukaamada meel kasta gelaya inuu afka daboosho ahi maxaad is leedahay adigu ka dhakhtar ahaan faafitaankii cudurka ma yaraynaysa arrintaas
hayo iminka waxa keliya aynu haysanaa waa ka hortag ka hortagiina wuxuu ka kooban yahay iyada oo sanka iyo afka la xidho gacmaha la maydho la kala fogaado oo laysu jirsado ilaa lix fut taa un baynu ognahay iminka ilaa hadda inay yihiin waxyaabaha dee wax tari kara oo xanuunkan kala qaadistiisa yarayn kara marka governorkuna wuxuu arkay xaaladii oo sii xumaanaysa gobolka oo xaaladii dadkii ay sii badanayaan xanuunka uu ku dhacayey waxaa kale oo cusub oo iminka iyaduna news inagu ah in ay caruurtii xoogaa casiskii kusoo badanayaan dhalinyaradii oo iminka toddobadii maalmood u dambeeyey dadka laga helayey positiveka ahaa labaatan jir ilaa sagaal iyo labaatan jir bay u dhexeeyaan averagekuna dadka marka la isu celceliyo soddon iyo toddoba marka taa waxyaabahaasa waxay keeneen in welwel cusubi uu yimaado
soomaali baan nahay dadkeenuna gobolka waa ku badan yihiin goobo ganacsi bay ku leeyihiin ciiddii baa soo dhow oo hadda markaad tagto goobaha soomaalida way ku ganacsadaan dadku aad bay isu dhinac marayaan isa salaamayaan iyadoo weliba qaarkood aanay afka u daboolnayn arrintaasi ka dhakhtar ahaan maxaad ka oran lahayd arrintaas maxamuudow waxay leedahay halisteeda gobolkan aynu joogno labada magaalo ee ugu cases badan marka boqolkii kun ee qof la eegaba shan iyo toban waxaa laga helay waa henipen county iyo ramsey county waa labada county ee soomaalidu ugu badan tahay meelaha uu ku badan yahayna waa meelaha aad isugu buuqsan iyo xaafadaha aad isugu dhow iyo meelaha shoppingyada sida kuwa soomaalida oo kale lagu kala qaadi karo marka arrintaasi halisteeday leedahay waxaa loo baahan yahay iminka ciidii baa soo dhow in ay dadku wacyigooda uu kor u kaco oo ay fahmaan xanuunkani inuu yahay xanuun sii fidaya oo intii la kala fogaan karo la kala fogaado xataa haddii wax la iibsanayo in sanka la xidho iyo afka oo maskskii la xidho in dadka baac mushtariga ee dadka wax ka iibinaya laftoodu ay sharciga u hoggaansamaan oo governorka hadalkiisa la maqlo oo loo hoggaansamo arrintaasi waa lagama maarmaan gaar ahaan ciidda ka hor waynu ognahay inay dadku shopping badan samaynayaan ciidda lafteeda dadku way moolashay tegayaan oo waxay doonayaan damaashaadaan oo ay meelaha iyaga iyo carruurtii ay mxuha ku damaashaadaan marka waxaa loo baahan yahay in aada loo taxadiro adduunyada waxaa ka socdaa xajkii ayaa la joojiyey marka inaguna waa inaynu maadaama aada xanuunkii noogu batay aynu taxadar samaynaa oo aqli isticmaalnaa oo sanka aynu xidhanaa caruuraha kan iyo dhalinyarada tan hadda xanuunkuu ku dhacayo waxaa laga yaabaa badankooda inaanay waxweyn badankooda aanu yeelin laakiin dadka ay waxyeelayaan waa waalidkoodii waa awow waa awayeeyo waa habaryar waa eedo dadka inagu qaaliga ah oo cumriga jiray haddii caruurahaasi iyo dhallinyaradaasi intay xanuunkii soo qaadaan ay qaadsiiyaan waxay halis u yihiin in xaaladoodu xumaato waxayna halis u yihiin geeri aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud daahir af qarshe oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa uurku jirta isagoo minneabolis ku sugan ayuu u warramayey wariyaheenna maxamuud mascadee
gargaar raashina ayaa markii ugu horreysa la gaarsiiyey dadka ku barakacay fatahaadda ku dhowaad laba toddobaad ka hor ku dhufatay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka fatahaadda afgooye ay saamaysay ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo toddoba kun oo qoys sida waryaheena mukhtaar maxamed catoosh warbixintan uu ku faahfaahinayo waxaa soconaya gurmad xoogan oo dadkaasi tabaalaysan loo fidinayo iyadoo weli saamaynta iyo dhibaatooyinka fatahaadda ay ka jiraan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii fatahaadda degmadaasi ay ka bilaabatay toban maalin ka hor waxaa gargaar raashin loo qeybiyey qaar ka mid a dadka ka barakacay fatahaadda ilaa laba kun oo qoys oo fatahaadda ku barakacay ayaa loo qeybiyey raashin kala duwan waxaana lagu qiyaasayaa tirada guud ee fatahaadda afgooye ka barakacay ku dhowaad toddoba kun oo qoys gudoomiyaha degmada afgooye ibraahim cumar qaasim ayaa v o a u sheegay inuu socdo gurmad xooggan oo gargaar loogu fidinayo dadka dhibaatada ay kasoo gaartay fatahaadda
hadda midda xigto ayaa waxay tahay in dadkaasi nolol iyo waxay cunaan iyo hooy maxay dhahayaan iyo caafimaad intabasay ku heli lahaayeen maamulka koonfur galbeed inta way u dhaqdhaqaaqayaan dadaallo badan ayaa u socdo hadda waxaa si toosa u soo gaaray laba kun oo qoys oo oo maxay dhahayaan ay soo gaarayaan cunto oo kala duwan noocyadeeda isku isugu jirto waxaa kaloo haddana soo gaaray si toos ah dadkii agabyo iyo waxyaabo badan hay-ado badan oo ballan qaadeen kuwa wadada kusoo duraan dadaallo fara badan kadib markay sameeyeen iyo qayladhaan gudoonkii gobolka iyo meelo badan kadib qayladhaanta oo loo ololeeyey wafdiyo fara badan oo degmada soo gaarayeen maalmahan waxaan dareemaynaa in dhaqdhaqaaq xoogan oo dadkaasi loo ololeynayo ay dhibaatada ku dhacday si ay wax usoo gaaraan dadka in laga caawiyo waxaan jeclaan lahaynay khasaarooyin badan oo guryo iyo iyo maxay dhahayaan dhan wal maadaama ay soo gaareen waxaanu codsaleen dadkaas in lasoo gaarsiiyo nolol waxay cunaan cunto hooy caafimaad iyo dib udhis deegaamoonteeda oo baaba-een guryooda baaba-een intaba hadii loo inta loo heli kara in lalasoo gaaro ay ugu horeyso cuntada
dowladda federaalka soomaaliya ayaa fatahaadda degmada afgooye ka jirta waxay ugu deeqday shan boqoloo kun oo doolarka maraykanka si loogu caawiyo dadka ay saamaysay fatahaadda wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada qayladhaan ku aadan sidii hay-adaha saamfalka looga dhaadhicin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin dadka fatahaadda ku barakacay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka naasir caruush ayaa isna sheegay in maalmahan ay wadeen kulamo isdaba joog ah oo looga arrinsanayay sidii qayladhaan iyo gurmad loogu heli lahaa dadka fatahaaddu ay saamaysay todobadii berioo lasoo dhaafay waxaan ku jirnay shirar joogto ah abaabul sidii dadkaas u gaari lahaa gurmadkii u baahan yihiin ilaa hadda warbixinada aan hayno waxay noo sheegayaan in dad ka badan qoys oo ah dad ka badan kun oo qof ee dhibaato ka soo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada afgooye iyo tuulooyin ku haraaraysan fatahaadahaas waxay barakiciyeen dad badan oo ka mid ah dadka ay biyaha saameeyeen dadaallo badanaa socda isku xero badanaa la sameeyey baahidii lagama wada jawaabin laakiin waxaa noo muuqata calaamaday in dadka ay gurmadkii u baahan helayaan waxaa naga go-an haddaan nahay maamulka koonfur galbeed inaan habeen iyo maalin u taagnaano sidii todobadii beri u dambaysa aan u shaqeyna ka badan loo shaqeeyo si dadkaas waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo mar labaad maamulka koonfur wuxuu ka wanaacsan yahay xaaladda bini'aadanimo ee ku soo korortay degmada afgooye oo kasii daraysa inkastoo waxoogaa gurmad iyo gargaar ugu bilowday dadka fatahaadda ka barakacay haddana weli waxaa jira dhibaato biyaha qulqulaya ay ku hayaan qaar ka mid ah dadka xaafadaha degmada afgooye degan gaar ahaan dadka degan xaafadaha ay biyuhu galeen ururada maxalliga qaarkood ayaa qayb ka ah gurmadka ka bilowday degmada afgooye khadiijo cali sheegow oo ka mid ah hay-adda somali community foundation ayaa caddaysay afgooye inaysan weli hakan biyaha fatahayay islamarkaana uu socdo gurmadka dadka biyaha laga soo saarayo iyadoo weliba intaasi ku dartay in mid ka mid ah haweenka biyaha laga soo saarayay ay geeriyootay kadib markii bahal uu qaniinay maamadii waayeel waaye biyihii waxay maraa ilaa xabadka waa la jiidayaa maamo kale bahalaa ku cune way dhimate labo kalen dhakhtarkay jiifeen tabcaan waaye isbitaalkiina waxaa waaye biyihii inay dhexgalaanaan ka bakayna marka jaay iyo cari iyo waxaasa galitaankeeda lagu jiraa inaa geesaha lagu shubo si oo dadka jiifaan ay u badbaadaan intii loogu tabaabushaysanaya laga sii saarayo marka alxamdulilah waxaa waaye ilaahay hanaga yareeya masiibooyinka laakiin anagii ayaa ku imtixaaman oo adiga guri oo hooy leh oo dug leh oo dabeel iyo waxba lahayn haddaa jiifto walaalkaaga maanta banaankaas taagan oo dayacan masiibooyinka bay kala xanuun badan yihiin tanoo kale aada ayay u xanuun badan tahay oo u baahan si deg deg ah in wax looga qabto madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ka hadlay fatahaadda afgooya ka jirta ayaa xusay in dhibaato xoogan ay dareemayaan dadka fatahaadda ka soo barakacay wuxuuna ku baaqay madaxweyne lafta gareen in la labalaabo gurmadka loo fidinayo dadka afgooye iyo deegaanada fatahaadda webiga ay saamaysay inay u gurmadaan dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro oo jiifla-aanta ah cunno la-aanta ah meelay istaagaanla markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro si uusan u soo noqonin fatahaadda ayaan codsanaynaa annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaanka annaga iyo shabeellada hoosena ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday waxaan u taagannahay oon waxaan haynoo dhan iyo xoogga annaga iyo iyo taladaannada iyo aqliga annaga aan isugu geyn doonnaa dowlad iyo shacbo in dadkaas reer afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo eeryada degmada afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay gargaarka iyo gurmadka hadda ka bilowday degmada afgooye ayaan ahayn mid ku filan dadka ay saamaysay fatahaadda waxaana muuqanaysa fatahaadda afgooye ka jirta in maalin walba khasaaraheeda uu sii kordhayo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaara xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno xiisadda dalkaasi libiya oo cirka isku shareertay maalmo ka hor ayuu baarlamaanka dalkani masar ansixiyey milatariga waddankani in ay geli karaan dalka libiya si ay u difaacaan waxa ay ugu yeereen amniga qaranka masaarida sidoo kale dowladda masar ayaa baadigoob ugu jirta sidii ay u heli lahayd taageerada dowladaha carabta si ay uga hortagto saameynta dowladda turkiga ay ku leedahay dalkaasi libiya mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa dhankooda ku dhawaaqay in ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee libiya islamarkaasina ay yeelan doonaan gacanta sare haddii ciidamada masar howlgal milatari ay ka bilaabaan gudaha dalka libiya dowladaha daneeya xiisadda dalka libiya ayaa kala taageeraya qaybaha ku dagaalamaya waddankaasi haddaba doctor xuseen aadam yaasiin oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya danaha ama masaalixda dowladaha masar iyo turkiga ay ka leeyihiin dalkaasi libiya masaalixda labada dowladood oo ay libiya waxaa ku dirarsan quwado waaweyn ee reer galbeedka iyo ruushka oo si dhinacaya siiba faransa oo yurubiyaanka mataqaana wakiilooga ahoo meeshaas ka rabta inay saliidii iyo waxa ay ka qaadato iyo ruushka oo isna sidoo kaleeta meeshaasaytoyo dana fara badan oo ugu jiraan danahaasaytoyo ayay masaaridu marka loo weecinayaa iyadoo ay masaaridu ku furan tahay arrin masiiri ah oo ay haysato webiga niil iyo sadun nahda oo etoobiya oo ay biyihii ku furtay ku bilowday qolyahan kale ee turkiyaanka ah meeshaas dana waaweyn baa ka yaala waa dadka mustafiidiinta ka ah meesha waa turkiyaanka waxayna meesha dhigeen baawarkoodii awoodoodii sababta waxaa weeye dowladdan taagta daran ee libiya ka jirta ayay heshiis la galeen bilowgiiba oo waxaa lagu wareejiyey jasiirad jasiiradaasoo markaas saytoya ay ka bilaaban karaan oo ay noqotay iminka jasiira turkiya jasiiradaas ayay rabaan inay ay ka calaameeyaan xadkooga sidaa daraaddeed marka xad ay ku murunsanaayeen ayaga iyo qubrus iyo griiga ayay rabaan inay xaggaa ka calaamadeeyaan marka haddii calaamadeeyaan waxay helayaan lakabyo uu ku jiro shidaalka batroolka iyo gaaska dabiicigaba uu ku jiro markaasna ay noqoto dowlad leh khayraadka dabiiciga ahee shidaalka ay turkiga noqonaysaa iyo dhul weynoo markaasayto dhul badeed ayay helaysaa turkiga sidaa ayay marka danahooda u kala ilaalinayaan qolo dana oo diyow kale iyo shisheeye ayay ilaalinayaan kuwana danahooda khaaska ayay ilaalinayaan marka dowladda turkiga mar waxaa la dhihi karaa waa dowlad difaacayso sharciyadda dowladdii sharciga ahayd haba taag darnaate ah la ictiraafsan yahay ayay difaacayaan qolyahan kalena waxay difaacayaan janan dagaal ooga ah tallaabada milatariga ee dowladda masar ay ka fulinayso gudaha dalka libiya oo ay ku taageerayaan jenaraal khaliifa xaftar ayaa siyaabo kala duwan ay u soo dhoweeyeen kooxaha dalkaasi libiya maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta ayaa sharaxaya sida ay uga falceliyeen qaybaha dalka libiya howlgalka milatariga ee ciidamada masaarida ay sheegeen in ay ka fulinayaan dalkaasi go-aanka dowladda masar ee ciidamada ugu dirayaan dalka libiya ayaa mid ay aad kusoo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee dalkaasi libiya sida baarlamaanka iyo milatariga dalka libiya oo aad usoo dhoweeyey howlgalkaasi in masaarida ay sameeyaan dowladooda waxayna ku tilmaameen mid ilaalinayo danaha labada dal oo masar iyo libiya ah balse waxaa aad u diiday oo uu hor yimaaday dowladda ay aqoonsan yihiin caalamka oo dalkaasi libiya ka dhisan waxayna ku sheegtay in ay faragelin sovereigntyga wadanka oo ay ku tahay haddii ciidamadaas ay yimaadaan maaragtay wadanka libiya ayna ka hortegi doonaan sidoo kale odayaasha dhaqanka ee beelaha dega magaalada sirta iyo gobollo kale ee dalka libiya ayaa ay la kulmeen madaxweynaha dalka ee masar waxayna aad usoo dhoweeyeen taageeradiisa militariga oo siinaya dalkaasi waxaa kaloo oo diiday odayaasha dhaqanka iyo beelaha kale ee dalka reer libiya waxaana ay ku sheegeen inay aqbali doonin faragelin ay ku sameeyaan masaarida dalkaasi libiya laakiin xildhiyaasha carabta ayaa walwalka muujinaya tallaabada militariga ee dalka masar iyo hadallada ka soo yeeray dowladda turkiga kuwaasoo ku tilmaamay mid sii murujinaysa xisada dalkaasi libiya haddaba doctor xuseen aadam ayaa mar kale ka hadlaya saamaynta faragelinta milatariga ee dalka masar ay ku yeelan karto qalalaasaha cakiran ee ka alowsan dalkaasi libiya haddii ay ciidamada masaarida galaan dalka libiya waa iska caddahay natiijada ka dhalanaysa waxa weeye in xaalad dagaal oo ay laba dowladood iskaga hor imaanayaan marka waxa ugu horeeya meesha ka bilaabanaya waxa weeye waa barakac ku yimaada shacabka waa burbur hantiyadeed ceelashii shidaalka oo noqda meelaha la beegsanhayo oo la burburinayo marka waxaa dhici karaa maleeshiyaadkii meesha joogay kuwa islaamiyiinta ahaa kuwii oo jenaraalkii xaftar uu watay inay markaa ay bilaabaan inay dadyowga ay arkaan inay taageersan yihiin dowladda iyo beelihii iyo qabiiladii carbeed ay kala baxeen in la beegsado markaa uu barakac xoogan ka dhaco dadyow qaarkii wadanka aad buu u hubaysan yahay oo shacabku aad buu u hubaysan yahay hubkaas in uu galo wadamada dariska ah deedna uu meeshaas kasii dhaco mataqaanaa ay ka bilaabato waxaan leelado qarsanada ama burcadda burcadaas ay meesha ku badato oo holiciina gaaro afarta geysood ee xuduudda la ah dowladda libiya waxaa kaloo ka dhalan kara in dowladda turkiga ay igna adeegsato gantaalaheeda dhadheer iyo iyo maraakiibteeda dagaalka ee jooga haddaba badda inay adeegsato inay gantaalo la beegsato mataqaanaa wadanka masar walaasiyama xeebaha iyo meelaha dalxiiska iyo meelaha xarumaha ciidamada iyo marka uu isku bedelo markaana dagaal oo aqliimi ah ama dagaal goboleed oo markaas dhib xoogan ay ka dhacdo oo waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkani aan ku eegaynay xiisadda dalka liibiya waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay xuseen cismaan saxnuuni oo umuuraha islaamka qaahiro ku soo diyaariyey markana dhegaystayaal nala dhegaysta heestan biyuhu maraano ariduna ballidu taal hadday ku dhalatiyo waahaqa on garan
intaasina dhegaystayaal waxaa ku eeg idaacaddeenii aroornimo waxaana idinla socodsiinayay jacfar kuukaay iyo ibraahim daandurey dhinaca iskudubarridkana waxaa noo joogay bashiir abiikar tan iyo kulanti dambe waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
anigoo hobku waashe